subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaanaysa mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com waa isniin soddonka bisha disembar ee sanadka labada kun afar iyo labaatanka saacadda bariga afrika waa lixdii iyo barhkii aroornimo idaacadda saakiya caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee maraykanka jimi carter oo geeriyooday warbixin iyo falanqayn ku saabsan taariikh nololeedkiisa ayaan idin haynaa jimi carter waxa uu ahaa madaxweynihii malaha ugu da'weynaa ee maraykanka soo maray waxa uu dhashay oktoobar koodeedii iyo afariyolabaatankii waxaana ku dhashay gobolka georgia reer beereley ah aabihii wuxuu ahaa oday beereleya oo looska iibsha ama beera hooyadiina waxay ahayd islaan neersa
caqabado u badan dhanka shaqada oo la soo darsa dhallinyarada soomaalida ee laga soo daayay xabsiyada kanada qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo aan idin aqriyo dalka etoobiya tobannaan qof ayaa la sheegay in ay ku dhinteen shil baabuur oo ka dhacay waddo ku taalla gobolka sidaama ee koonfurta etoobiya saraakiisha gobolka iyo kuwa dhanka caafimaadka ee isbitaallada ayaa v o e da u sheegay in ugu yaraan koob iyo toddobaatan qof ay ku dhinteen shilka ka dhacay degmada bona oo ku taalla bariga sidaama sidaama ayaa dhanka koonfureed uga beegan magaalada adis ababa maate mangesha oo ka mid ah madaxda dowladda hoose ee deegaanka ay masiibadu ka dhacday ayaa v o e da laanta etoobiya u sheegay in shulku ka dhacay webiga galana oo boqol shan iyo labaatan kilomitir u jira magaalada hawaasa ee caasimadda ismaamulka sidaama waxa uu sheegay in baabuur kuwa xamuulka ah oo waday rakaab fara badan uu ka baxay buundo ama bridge uu marayay kadibna ku dhacay webiga dadka dhintay ayaa isugu jiray siddeed iyo lixdan rag ah iyo saddex dumar ah dhibanayaasha ayaa la sheegay in ay ka soo laabanayeen xaflad aroos kuna sii jeedeen guryahooda hogaamiyaha suuriya ayaa axaddii sheegay in muddo afar sano ah ay qaadan karto xilliga la qaban doono doorasho ka dhacda suuriya isagoo intaasi raaciyey in ay qorsheynayaan sidii loo kala diri lahaa kooxdiisa islaamiga ah ee hogaaminaysay kacdoonka dalkaasi ee xakunkana ka tuuray dowladdii taliskii bashaar al asad ee muddada dheer dalkaasi soo xakumayey axmed al sharca oo hogaamiyey jabhadda xayaa taxriir ashaam oo ah kooxda majaraha u haysa dhaqdhaqaaqa hadda la wareegay awoodda suuriya ayaa hadalkaasi ku sheegay waraysi uu siiyey telefishinka laga leeyahay sacuudiga ee al carabiya hadalkan ayaa imanaya kadib ku dhowaad muddo bil ah oo ay xakunka hayaan ka gadaal markii ay sidii biriqdii oo kale gobollada dalka suuriya oo dhan uga xoreeyeen dhammaan ciidankii dowladdii wakhtiga dheereyd ee reer asad taas oo suuriya xakumaysay muddo ka badan konton sannadood kacdoonkaasi ayaa soo bilowday sannadka labada kun koob iyo tobankii waxaana ku dhintay tobnaan kun halka malaayiin kale ay qaxeen ama barakaceen axmed al sharca waxa uu sheegay inay wakhti qaadan doonto doorasho xor ah iyada oo loo baahan yahay buu yidhi ciidamo kala duwan wadahadallo siyaasadeed iyo in dib loo qoro dastuurka suuriya waxaa kale uu sheegay in kaabayaasha dalka ay aad u liitaan loona baahan yahay dib u dhis cusub oo lagu sameeyo guud ahaan suuriya dhegeystayaal warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka subax wanaagsan dhegeystayaal halkaaad nagala socotaan waa voice of america oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilownay madaxweynihii hore ee maraykanka jimi carter ayaa axaddii shalay ku geeriyooday xarun lagu daryeelayay oo ku taala guriga uu ku lahaa degmada plains ee gobolka georgia ee dalkan maraykanka carter oo ahaa madaxweynihii soddon iyo sagaalaad ee soo xakuma maraykanka ayay da-diisu ahayd boqol sano wariyaha v o e da ken faraba oo warbixinno badan oo horey uga diyaariyey jimi carter intii uu madaxweynaha ahaa iyo kadibba ayaa warbixintan inoo diyaariyey markii xafiiska loo dhaariyey jimi carter labaatankii bishii janaayo ee sanadkii kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii wuxuu ballan qaaday inuu hogaamin doono dowlad wanaagsan oo tayo leh ma jirto shaqo ka sharaf badan ama ka himilo wanaagsan oo maanta laga qaban lahaa maraykanka waa bilow cusub oo caawin doona qaabaynta duni nabad ah hankaasi qaabaynta dunida wuxuu ahaa mid uu sii waday xitaa kadib halkii muddaxileed ee uu maamulay maraykanka markii uu aqalka cad ka baxay kadib wuxuu ku guulaystay abaalmarinta caalamiga ah ee nabadda ee nobel peace prize waxa uu madax ka noqday hay-ad aan faa'iida doon ahayn oo uu ugu magac daray xarunta carter mu'asasadan ayaa higsanaysa u oololaynta nabadda la dagaalanka cudurrada iyo dhisidda rajo waxaan u eegayaa ka shaqaynta xarunta carter sii kordhinta wixii aan isku dayey in aan qabto markii aan madaxweynaha ahaa carter waxa uu ku dhashay degmada yar ee blains ee georgia sanadkii kun iyo sagaal boqol afar iyo labaatankii waxa uu ka qalin jibiyey akadeemiyadda badda ee maraykanka sanadka kun iyo sagaal boqol afartan iyo lixdii isaga oo noqday sarkaal ciidamada la socda guujasyada maraykanka hase yeeshee waxa uu dib ugu laabtay tuuladii uu ka soo jeeday ee blains sanadka kun iyo sagaal boqol konton iyo saddexdii kadib markii uu geeriyooday aabihiis waxaana uu markiiba la wareegay howlaha beerweyn oo lowska lagu tacbo oo ay lahaayeen qoyskiisa carter waxa uu siyaasadda ku biiray intii lagu guda jiray ololihii loogu dhaqdhaqaaqayey xuquuqda madaniga ee dadka madow ee maraykanka ee sannadihii lixdamaadkii laba muddaxileed ayuu ahaa mudane ka tirsan golaha sharci dejinta georgiya ka hor inta uusan noqon isla guddoomiyaha gobolka georgiya sanadka kun iyo sagaal boqol koob iyo toddobaatankii khudbad uu u jeediyey dadka gobolkiisa maalintii caleemasaarka ayuu carter u sheegay in aanu marnabo aaminsanayn midab kala sooca waxaan si daacad ah idinku sheegayaa inuu dhammaaday wakhtigii midabta koorka muddo kooban gudaheed carter isaga oo ah guddoomiye aanan caan ahayn oo maamulo gobol ku yaalla koonfurta maraykanka ayuu sannadka kun iyo sagaal boqol lix iyo toddobaatankii ku guulaystay murashaxnimada xilka madaxweynaha kadibna tartanka madaxtinimada ku garaacay gerald ford oo jamhuuri ahaa sannadka kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii wuxuu dhexdhexaadiyey heshiiskii cam david ee ugu dambayntii keenay heshiiskii nabadeed ee dhex maray masar iyo israa'iil taasi waxa ay ahayd howshii ugu weyneyd ee dhanka dibadda ee uu carter libin ka soo hooyey markii aan madaxweynaha noqday waxaa jiray ilaa afar dagaal oo dhex maray israa'iil iyo dalalka carabta shan iyo labaatankii sano ee iga horreeyey masaarida waxa ay haysteen taageerada midowgii soofiyeetka taasina waxa ay masar ka dhigtay dalka keliya oo militari ahaan u babac dhigi karay israa'iil carter waxaa kale oo taariikhda u galay dhexdhexaadinta heshiiskii dib loogu soo celiyey maamulka kanaalka panama dowladda panama iyo suurtagelintii xiriirkii ugu horreeyey ee diblomaasiyadeed oo dhammaystiran oo ay wada yeesheen maraykanka iyo shiinaha laakiin kacaankii islaamiga ee iiraan ee sanadka kun iyo sagaal boqol sagaal iyo toddobaatankii ayaa wax ka bedeli doona jihadii tognayd ee madaxtinimo ee carter dibadbaxyo ay hogaamiyeen wadaaddo shiico ahaa ayaa riday dowladdii uu taageeri jiray maraykanka ee uu madaxda u ahaa shaah shaah ayaa dalka ka cararay maleeshiyaad hubaysan ayaana weeraray safaaraddii maraykanka ee tehraan kuwaas oo afduub u qabsaday lix iyo lixdan muwaadin oo maraykan ah saddex iyo tobankii noofembar ayaa la sii daayey saddex iyo toban ka mid ah lahaystayaasha bishii abril sannadka kun iyo sagaal boqol siddeetankii carter ayaa amray howlgal militari oo lagu soo furanayay lahaystayaasha haray waase lagu guuldaraystay howlgalkaasi waxaa ku dhintay siddeed askari oo maraykan ah carter waxaa kale oo uu la kulmay caqabado gudaha ah sicir bararka iyo shaqola'aanta sii kordhaysay ayaa hoos u dhigtay dhaqaalaha xilligaas taas oo ka qayb qaadatay doorashadii kun iyo sagaal boqol siddeetankii jimi carter waxaa doorashadaasi uga guulaystay ronald reagan oo ka socday xisbiga jamhuuriga janaayo labaatankeedii kun iyo sagaal boqol koob iyo siddeetankii maalintii caleemasaarka ee reagan iiraan ayaa ugu dambayntii sii daysay laheystayaashii maraykanka carter markii looga adkaaday doorashada waxa uu ku laabtay degmadiisii plains halkaas oo uu ka bilaabay qorshayaashiisa dhanka samafalka waxa uu u go'doomay hay-addiisa carter halkaas oo uu door ka ciyaaray nabadda caafimaadka iyo horumarinta dimuqraadiyadda xarunta carter ayaa qiimaysay oo goobjoog ka noqotay in ka badan boqol doorasho oo ka dhacday meelo kala duwan oo caalamka ah waxay door ka ciyaartay xalinta murano iyo colaado sokeeye sida colaaddii kuuriya ee kun iyo sagaal boqol afar iyo sagaashankii iyo sidoo kale heshiiskii nabadda ee uganda iyo suudan howlaha xagga bini'aadanimada ee carter ayaa sababay in sanadka labada kun iyo labadii magaalada oslo ee dalka norway lagu guddoonsiiyo abaalmarinta nabadda ee nobel peace prize markii aan ku guulaystay abaalmarinta nabadda waxaa sabab u ahaa howlihii aan ka qabtay xarunta carter sidaasi darteed waxaan ku qanacsanahay in aan reebay dhaxal ku salaysan nabadda iyo xuquuqda aadanaha waxaan ula jeedaa taasi yaa diidaya xaaskiisii rosalin ayaa geeriyootay bishii noofembar ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatankii carter oo boqol jir ahaa ka hor inta uusan shalay dhiman ayaa noqday madaxweynihii uga cimriga dheeraa ee soo mara maraykanka guurkiisa isaga iyo xaaskiisii rosalin oo soo jiitamay muddo lix iyo toddobaatan sano ah ayaa isna noqday kii ugu dheeraa marka loo eego madaxweynayaashii iyo marwooyinkii koowaad ee soo maray maraykanka weli wararka la xiriira geerida madaxweynihii hore ayaan ku jirnaaye dhimashada madaxweynihii hore ee maraykanka jimi carter ayaa waxaa xalay maraykanka ay ka ahayd wixii ugu weynaa ee hadalhaynta dhalisay si haddaba aan faahfaahin dheeri ah aan uga helno waayihii madaxweyne jimi carter oo shalay galab ku geeriyooday gurigiisa oo ku yaala gobolka georgiya ee dalkan maraykanka isaga oo boqol sano jir ah ayaan goor dhoweyd kala sheekaystay madaxa laanta af soomaaliga ee v o e da cabdiraxmaan yabrow waxaanan ugu horreyn weydiiyey bal inuu taariikh kooban naga siiyo madaxweyne jimi carter mahadsaned nuurow jimi carter waxa uu ahaa madaxweynihii malaha ugu da'weynaa ee maraykanka soo maray waxa uu dhashay oktoobar koodeedii kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo labaatankii waxaana ku dhashay gobolka georgia oo gobol inta badan muxaafidnimada raacsan oo dadkeeduna ay muxaafidin yihiin reer beereley ah aabihii wuxuu ahaa oday beerelaya oo looska iibsha ama beera hooyadiina waxay ahayd islaan neersa waagaasi aad uma hormarsaneen dalku xataa gurigooda biyo caadiya oo tubooyinka ay soo qaadaan ma lahayn ilaa uu da-da sagaal jir uu ka gaaro dagaalkii koobaad ee adduunku ka qayb qaatay isagoo nin yara neviga ciidamada badda ayuu kasoo mid ahaa marka nin waxuu ahaa dhinaca markaad ka eegto taariikhda dhinaca gobolkaasi u janjeeda laakiin haddana inkastoo gobolkaasi georgia oo lagu yaqaano muxaafidnimada uu kasoo jeeday haddana wuxuu ka mid ahaa madaxweyneyaasha kasoo baxay dhinacaase dimaca xisbiga dimuqraadiga ku tartamay ee ku guuleystay dhinaca siyaasadda markii laga eego waxa uu ku caansanaa inuu ahaa nin naxariis badan in markano waxa uu doonayo iyo taariikhiyan waxa himiladiisu tahayna aan marnaba gafin oo laakiin lagu yaqaanay inuu ahaa nin dulqaad badan taariikhda markii uu ka degay madaxweynimada kadibna sumcadiisii ay ku weynaatay waxtarkii uu caalamka ka geystay waxaa intaasi u sii raacda inuu ahaa nin xagga qoyska aada ugu wanaagsan rosalin carter xaaskiisa waxa ay isqabeen muddo toddoba iyo toddobaatan sannadood waxyaabo badan oo xagga caafimaadka ah markii laga eego aabihii iyo walaalihii oo dhan waxay dhinteen kontameeye iyo ka ugu badan lixdan iyo xoogaha ayuu galay saasoo tahay isagu boqolkaa sano iyuu gaaray isagoo beri dhoweyd uun ka badbaaday kansarka madaxa dadka ka gala marka taariikh aan caadi ahayn buu leeyahay oo dhinacaasa cabdiraxmaan qof noocee ah ayuu ahaa madaxweyne carter maxaase lagu xasuusan doonaa
nuurow ma yaro waxyaabaha lagu xasuusto jimi carter waxa uu de wadanka ka soo noqday madaxweyne toddobiyo toddobaatankii ilaa iyo koob iyo siddeetankii kadib markii doorashadii siddeetankii uu ka badiyey isaga ronald reagan laakiin intii uu joogay waxyaabo oo loo tirin kara inay ku liitay way jiraan iyo kuwa maarkanoo loo tirin kara inuu magac iyo sumcad ku yeeshay intaba haddaan ku hormaro kuwa loo tirinayo inuu ku liitay waxa ugu weynaa baan isleeyahay in novembar afarteedii kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo sagaalkii markii aayatullihii iiraan uu riday boqorkii waddankaasi ka talin jiray maxamed raza bahlavi ee ay qabsadeen labiyo kontonka maraykanka ah ay maxbuusa ka dhigteen oo ay halkaa ku hayeen muddo sanad ka badan oo markii dambe inkastoo isagu guddidii ka shaqaysay soo deyntooda maraykankaasi waxaa ka shaqeeyey oo uu isagu abaabulay haddana nasiib darre u noqotay inaan la soo dayin intuu isagu xafiiska joogay oo la soo daayey markii uu xafiiska ka tegey ee reegan waddanka uu madaxweynaha ka noqday kadib taasna ay keentay in loo xisaabiyo oo abaalgudkeedii loo tiriyo ronald reegan marka taasi jug weyn bay ku ahayd arrinka labaadoon isleeyahay way liiday waxaa ka mid ah dalka oo sicir barar weyn uu ka jiray waagii uu joogay shaqala-aan baahsan baa jirtay aqalada iibsigooda oo dadku ay la tacaali waayeen oo percentiska dadka la saaro ay cirka isku shareertay oo taasina inkastoo dadka qaar ay leeyihiin waxa ay salka ku haysaa fadeexaddii watargeeda isaga ka horreysay haddana nasiib darre isagoo ahayd waa iyadii uu joogay uu kasoo kaban kari waayey dhibaato weyn oo maalkan oo aad iyo aad looga sheekeeyo oo loo tiriyo inay isaga waqtigiisa dhacday ayay taasna ka mid ahayd laakiin dhinaca kale haddaan soo qaadano waxyaabihii uu lagu xasuusanayo ee magacaya sumcadda uu kaartar ku yeeshay waxaa ka mid ah heshiiskii loo yaqaanay camp david ee uu isku keenay masaarida iyo israailiyiinta madaxdoodii waayo waagaasi waa tii carabaha dagaalo badan ay la dhexgashay israa'iil wadanka masarna wuxuu ahaa ilaa haddana weli uu yahay wadanka carabta ugu badan malaha ugu ciidanka weyn oo ay israa'iil aada iskaga foojigneed taas ayaa marka waxaa keentay in uu u yeero kaartar labadii nin ee kala hogaaminaya dalalkaasi madaxweynihii waagaas joogay masar anwar saadaad iyo prime ministerkii ama ra-iisul wasaarihii dalka israel waagaas ay lahaayeen manahim began oo uu isku keenay meeshan loo yaqaano camp david ee duleedka marylandtan salka ku haysa meeshaan hadda aan joogno oo uu heshiiskaasi dhex dhigay taasoo runtii keentay waxaan hore loo arag sawiradii iyo muuqaaladii berigaas laga qaaday isagoo u dhexeeya manahim beegay yani anwar saadaad oo gacmaha ishaysta nabadii ay dhalisay waxay ahayd wax markan aan horey loo arkin oo keentay dhalisayna in xataa anwar saadaad uu noqdo ninkii ugu horreeya carbeed ee ee taga israel oo booqdo marka taa waa loo tirinayaa oo xoogaa xasilooni badan ayaa ka timid qodobka labaadan ku dari karo iyadana oo aan isleeyahay waa loo xisaabiya waxay ahayd arrimihii markii uu madaxweynimada ka degay howlihii xagga xuquuqda aadamaha ee uu qabtay oo ugu gacan fidinaya dadka liita meel walba uu gacanta ku siinayay taasoo dhalisay in uu helo bilada nobel priceka loo yaqaano abaalgudka weyn labadii kun iyo labadii lagu siiyo marka taariikhahaas isku jirkaana wuu lahaa aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa madaxa laanta af soomaaliga ee v o eeda cabdiraxmaan yabrow oo aan goor dhoweyd ka wareystay taariikhda iyo waxyaabaha lagu xasuusan doono madaxweynihii hore ee maraykanka jimi carter oo shalay galankii dambe ku geeriyooday gurigiisa uu ku yaalla gobolka georgia ee dalkan maraykanka halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a dad badan oo ay ku jiraan dhallinyaro soomaali ah ayaa haysta caqabado kala duwan kadib markii laga soo daayay xabsiyada kanada oo ay soo dhammaysteen xakunadooda caqabadahan waxaa ka mid ah helista shaqooyinka laakiin ururada u dooda xuquuqda shaqaalaha ayaa soo jeedinaya in kuwa galay dembiyada yaryar ay wanaagsanaan lahayd in la shaqaalaysiiyo xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan toronto ka soo diray ilaa afar milyan oo qof oo kanadiyan ah oo dembiyo loo diiwaangeliyey kuwaasoo soo dhammaystay xukunnadooda ayaa la sheegay inay ku adag tahay inay shaqooyin helaan sida lagu xusay warbixin dhowaan la soo saaray caqabadaha ay la kulmaan ayaa la sheegay inay ka mid tahay takoor dhanka shaqada ah xitaa haddii ay leeyihiin xirfad shaqo misena dembiyada ay horay u galeen aysan xiriir la lahayn shaqada ay qabanayaan sidoo kale warbixinta waxaa lagu sheegay in ay ku adag tahay isdhexgalka bulshada islamarkaana intii ay xabsiga ku jireen aanan loo diyaarin sidii ay mar kale dib ula midoobi lahaayeen bulshada warbixin cusub ayaa tilmaamaysaa in shirkado badan oo kanadiyan ah aysan u soo jeedin inay shaqaalaysiiyaan dadka horay dembiyada u galay warbixinta ayaa lagu saleeyey waraysi lala yeeshay ilaa afar boqol oo qof oo maamula shirkado taasoo ay samaysay john howard society of ontario oo ah urur aan macaash doon ahayn oo u ololaysa ka jawaabista dembiyada iyo sababaha keena ururada u dooda xuquuqda shaqaalaha ayaa dalbanaya ka qaybgal loo dhan yahay oo dhanka shaqada ah iyadoo aanan loo eegeyn qofka inuu xabsi soo galay in kale waa kan abukaate cabdulaahi barrawool oo ka mid ah madaxda ururka walkers action center oo ah urur u dooda shaqaalaha gobolka ontario kaasoo ay hoos tagaan in ka badan hal dhibic laba milyan oo shaqaale
xuseen waa mahadsan tahay waa su'aal aad u fiican horta haddaan ku hormaro dembiyada waxay u kala baxaan kuwa yaryaroo minor la yidhaahdo iyo kuwo waaweyn oo khatara sidii violence oo kale marka kambaniyadana waa kala duwan yihiin kambaniyada brivatka ah oo shaqooyinka hoose loo qabto innaba ma baaraanba criminal record ma baaraan laakiin kambaniyada waaweyn ayaa baarta oo mataqaana qofka inuu criminal record leeyahay marka hadda laakiin waxaan kuu sheegayaa dembiyada yaryarka dadka gala annaga aad iyo aad baan ugu doodnaa waxaan soo jeedinaynaa in aan loo fiirinin oo criminal record dembiyada markay yaryaryihiin dadka xabsiyada horey u soo maray oo dhibaato ka haysata dhanka shaqada waxaa ka mid ah dhalinyaro soomaali ah oo aanan si rasmi ah loo shaacin tiradooda yaasiin abiikar oo ah suxufi muddo degan dalkan ayaa qaba inta koorka dhanka shaqada ay sababto in dhalinyaro badan ay mar kale geystaan dembiyo ay ku galaan xabsi maadaama aysan jirin cid shaqaalaysiinaysa
xuseen sida aad la socoto waddamadan aynu ku noolnahay qofka markuu xabsiga galo uuna soo dhammaysto xilligii lagu xukumay waxaa adkaata in bulshadii uu la qabsado qofkaasi waxaa jirta in qofka lagu shabadeeyo in uu criminal record uu leeyahay taasina ay adkaanayso in uu shaqo ka helo waddanka gudihiisa dabcan qofka haddii uusan shaqaysan karin waxaa ku adkaanaysa nolosha oo dhan sababtoo waxa uu u baahan yahay hooy uu ku noolaado iyo weliba waxa uu cuno taasi haddii uu waayo waxaa sahal u noqonaysa qofkaasi inuu dib ugu laabto meeshii uu ka soo baxay maadaama aysan jirin waddo kale u furan xukuumadda naftirkeeda waxay ahayd in qofka inta uu xabsiga ku jiro inay u samayso xirfado uu qofkaasi ku shaqaysto kolkuuba dibadda usoo baxana inay u fududayso si qofkaas uu shaqo u helo islamarkaana uu bulshada uga mid noqdo ugu noqdo qof shaqaysana waxaa jira in dowladda federaalka iyo kuwa gobolada iyo magaalooyinku ay dhaqaalo siiyaan ururada ka shaqeeya arrimaha bulshada ee qowmiyadaha kala duwan ee dalkan balse taasi ma daboolin wax ka qabashada dhallinyaradaasi waa kan mar kale yaasiin abiikar run ahaantii way jiraan xarumo dhowr ah oo siriga naftirkeeda ay lacaga badan ay ku bixiyaan sidii dhallinyaradaas loogu samayn lahaa barnaamijyo wax ko oola balse su-aasha u baahan in laisweydiiye waxay tahay xarumahaasi ma sameeyaan shaqooyinka ay sheegaan inay u qabtaan dhallinyarada soomaaliyeed jawaabtu waxay tahay maya haddii ay samayn lahaayeen ma filaayo in dhibta maanta dhallinyarada soomaaliyeed halkan ku haysata inay mataqaana ay sii jiri lahayd khubarada qaar ayaa qaba in wax kabeddelka nidaamka shaqada iyo dardargelinta shaqo abuurka dhallinyarada oo ay qayb ka noqdaan ururada bulshooyinka ee dhaqaalaha ka hela dowladdu in lagu samayn karo isbeddel la xidhiira takoorka dhanka shaqada ee dadka ka soo baxa xabsiyada xuseen nuur xaaji v o a toronto
aad ayuu u mahadsan yahay xuseen nuur xaaji haatana dhegaystayaal aan idiin dul maro qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa dalka ethoobiya tobannaan qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen shil baabuur oo ka dhacay waddo ku taalla gobolka sidaama ee koonfurta ethoobiya saraakiisha gobolka iyo kuwa caafimaadka ee isbitaallada ayaa v o e da u sheegay in ugu yaraan toddobaatan iyo kow qof ay ku dhinteen shilka ka dhacay degmada boona oo ku taalla bariga sidaama sidaama ayaa dhanka koonfureed uga beegan magaalada adis ababa maanta mangeesha oo ka mid ah madaxda dowladda hoose ee deegaanka iyo masiibadu ka dhacday ayaa v o e da laanta ethoobiya u sheegay in shilku ka dhacay webiga galaana oo boqol shan iyo labaatan kilomitir u jira magaalada xawaasa ee caasimadda ismaamulka sidaama waxa uu sheegay in baabuur kuwa xamuulka ah oo waday rakaab fara badan uu ka baxay buundo ama bariij uu marayay kadibna ku dhacay webiga dadka dhintay ayaa isugu jiray lixdan iyo siddeed rag ah iyo saddex dumar ah dhibanayaasha ayaana la sheegay inay kasoo laabanayeen xaflad aroos hogaamiyaha suuriya ayaa axaddii sheegay in muddo afar sano ah ay qaadan karto xilliga la qaban doono doorasho ka dhacda suuriya isagoo intaasi raaciyey in ay qorsheynayaan sidii loo kala diri lahaa kooxdiisa islaamiga ah ee hogaaminaysa kacdoonka dalkaasi ee xakunka lagaga tuuray dowladdii taliska ee bishaar al asad ee muddada dheer dalkaasi xakumaysay axmed al-sharca oo hogaamiyey jabhadda xayaa taxriir shacb oo ah kooxda majrahaysa dhaqdhaqaaqa ama dhaqdhaqaaqyada hadda la wareegay awoodda suuriya ayaa hadalkaasi ka sheegay waraysi uu siiyey telefishinka laga leeyahay sacuudiga ee alcarabiya waxa uu sheegay inay waqti qaadan doonto doorasho xor ah iyadoo loo baahan yahay buu yidhi ciidamo kala duwan wadahadallo siyaasadeed iyo in dib loo qoro dastuurka dalkaasi suuriya haatana dhegaystayaal aanu aadno dhankii heesaha
haybinaye hiboyambowan ku haybinaye inabtima iidan weyntahay taanu jiir go'ay waa jacaylkay alla januy awaada ma jibsado
hagaag waxaan filayaa inaad ka wada hesheen codadka macaan xaliime khaliif iyo maxamed yuusuf heestaasi ayaana dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddeenii saaka iyo caalamka tan iyo kulanti dambe waa v o e da oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
taanu jiir go'aye waa jacaylkaye alla januuya waada ma jiibsado